habyo wanaagsan dhammaantima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnima isniina taarikhduna ay tahay afar iyo tobanka bisha februari ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa
ergada fadhida waxaan weydiinaynaa inay gacanta taagaan inta ugu codaysay haa waxaa haa ugu codaysay murashaxa faarax cabdidiini toddobaatan iyo lix kursiga hob eber eber toodobo oo ay isu diiwaangeliyeen faarax cabdi diini iyo maxamed cabdi cali oo uu tanaasulay maxamed cabdi cali
waa doorasho maanta ka dhacday ee magaalada dhuusamareeb ay ku soo baxeen xubno ka mid ah amaba uu ka mid yahay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame warbixin ku saabsan doorashadaas ayaa dhegaystayaal maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa oad idaacaddan ku maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatada soomaalida qurbuhu ay kala kulmaan fahamka sharciyada waddamada ay ku nool yihiin gaaray u baahan yihiin shuruuc bay leeyihiin dejisan waa hay-ado maaragtay sharcigooda uu muddo dheer soo shaqaynaya dalkan hase ahaatee dad badan oo dee soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maaragtay gargaarka oo kale inaysan marar badan fahamsanayn ayaa dhacda qaabka ay u shaqayso
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno taariikhda iyo weliba uu lahaa geeridii allah u naxariista ee mulaxankii weynaa ee soomaaliyeed cabdikariin faarax qaari jiir oo shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday sidoo kale dhegaystayaal qodobada iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad idaacaddan caawiya dunida ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida afar ruux oo rayida ayaa ku dhintay kadib markii uu mootobajaaj qaraxa lagula eegtay ay dadkaasi la socdeen duleedka magaalada jowhar qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhexaysa magaalada jowhar iyo weliba garoonka diyaaradaha waxaana dadkan qaraxa ku dhintay marka laga reebo wadaha mootada inta kale ay ahaayeen ganacsato jowhar caanka goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ah waddada loo maro garoonka diyaaradaha lamana oga cidda lala damacsanaa qaraxan iyadoo jawharna maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen doorashada golaha shacabka ee soomaaliya golaha wasiirada ee poland ayaa sheegay inay qorshayaal diyaarinayaan islamarkaana ay la wadaan guddoomiyaasha gobollada dalkaasi si ay u waajahaan suurtagalnimada inay halkaasi soo gaadhaan ilaa iyo hal milyan oo qof ah qaxoonti ka imanaya dalka ay jaarka yihiin ee ukrain haddii uu ruushku go'aansado inuu halkaasi gudaha u galo tallaabadaasoo saraakiisha maraykanka iyo weliba dalka britain ay ka digeen inay iman karto maalmaha hore ee toddobaadkan maris kaminski oo ah wasiirka arrimaha gudaha ayaa muujiyey xaqiijinta in dalku diyaar u yahay waxaa noqon kara xiisadii qaxoonti ee ugu weyneed ee qaaradda tan iyo sannadkii laba kun iyo shan iyo toban markaasoo dalalka midooda yurub ay soo gaadheen in ka badan hal milyan oo qof oo qaxoonti ah kuwaasoo ka yimi bariga dhexe iyo weliba dalalka saxaraha ka hooseeya oo ay xilligaasi ka jireen xiisado iyo weliba qulqulatooyin siyaasadeed dalka poland ayay hore u joogaan ilaa iyo hal milyan oo qof oo reer ukraina kuwaasoo halkaasi sannada ka hor u tegay sababo la xidhiidha dhaqaale mana aha dalkaasi poland waddanka keliya ee ku yaala bartamaha yurub ee diyaarka waa qulqulka qaxoontigan iyadoo dalka latviyana uu sheegay in ay isu diyaarinayaan in ay qaabilaan toban kun oo qof oo qaxoonti reer ukraina waa haddii bay yidhaahdeen madaxweynaha ruushka valadimir putin uu amro inuu gudaha u galo dalkaasi ukrain marinka laga gudba ee ugu mashquulka badan ee xadka ay wadaagaan dalalka kanada iyo maraykanka ayaa dib loo furay wakhti dambe oo xaddii shalaya kadib markii banaanbaxyo ka dhan ah xayiraadaha xanuunka koofir sagaal iyo toban loo xidhay marinkaasi muddo toddobaad gaadhaysa haatan xilli mas-uuliyiinta kanada ay ka maageen qulqulatooyinka dibadbaxyadan ballaadhan ee magaalada ottawa ee caasimadda warar laga soo saaray bariishkan ayaa lagu sheegay in uu haatan si buuxda u furan yahay islamarkaana ay u saamaxayso tallaabadaasi isu socodka ganacsiga ee dhaqaalaha maraykanka iyo kanada eser genetes oo ah afayeen u hadashay shirkadda detroit international bridge ayaa ku sheegtay qoraal ay ugu soo jawaabtay wakaaladda wararka ee associated press in bariishkan uu dib u furmayo koob iyo tobanka habeenimo marinkan ayaa ay maraan ilaa iyo boqolkiiba shan iyo labaatan dhammaan ganacsiga u dhexeeya labadan dal waa maraykanka iyo kanade iyadoo xayiraadan oo ka timi dhanka kanadana ay caqabada ku keentay ganacsiga labada dhinac taasoo sidoo kale ku qasabtay dhowr warshadooda kuwa gawaarida isku rakiba ah inay xidhmaan dhegaystayaal warkii dunidun ah waa naga intaas fiid waxaana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida idinka imanaysa washington aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb waxaa maanta ka dhacday doorasho ay ku soo baxeen xubno uu ku jiro siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaana siyaasiyiintaasi soo baxay aanay la kulmin wax loolan ah kadib markii xubnihii la tartamayey ay u tanaasuleen wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada galkacyo
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdulaahi aadan kulane iyo farxaan cabdi diini oo guddiga doorashada galmudug ay shaaciyeen inay ka mid noqdeen xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya midkoodna loolan doorasho kuma uusan helin kursiga kadib tanaasul ay sameeyeen xubnihii murashaxiinta u ahaa inkastoo magaalada dhuusamareeb ay taallo lix iyo labaatan kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka soomaaliya haddana waxaa ilaa iyo hadda lagu doortay siddeed iyo toban kursi oo xubnaha ku soo baxay qaarkood isha lagu hayay maxamed daahir guuleed guddoomiyaha guddiga doorashada galmudug ayaa shaaciyey natiijada doorashada cali oo sheegay inuu isaga hadhay tartanka sidaa daraaddeed waxaa soo hadhay murashax faarax cabdi diini ergada fadhida waxaan weydiinaynaa inay gacanta taagaan inta ugu codaysay haa waxaa haa ugu codaysay murashaxa faarax cabdi diini toddobaatiyo lix kursiga hob eber eber toodobo oo ay isku diiwaangeliyeen faarax cabdi diini iyo maxamed cabdi cali oo uu tanaasulay maxamed cabdi cali waxaan hab gacan raac ah ku weydiinay ergada inay ugu codeeyaan murashaxa soo haray faarax cabdi diini waxaa u codaysay toddobaatan lix wax diiday ma jiraan wax ka aamusa ma jiraan sidaa daraaddeed kursiga kursiga hob eber eber toodobo waxaa ku guulaystay faarax cabdi diini kuraasta taalla dhuusamareeb oo kulmisay wejiyo siyaasad ahaan kale aragti duwan haddana markan waxa ay ka wada mid noqonayaan golaha shacabka soomaaliya cabdulaahi aadan kulane ayaa doorashadiisa kadib dusha u ritay wax ka qabashada colaadda waqooyiga gobolka galgaduud taasi oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo deegaanka wada degan
waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya ergadan soo xulay ergada iyo dhammaan dadka taageerayaasha ah ee dhinaca fadhiya waxaan insha allahu tacaala aan idiin sheegayaa ballanqaadkayga inaan idinkaga bixi doono waxaanan colaadda ka jirta dhulka insha allahu anoo la kaashanaya dadkay colaadtu ka dhexayso iyo idinka iyo odayaasha waxbaan ka qaban doonaa insha allahu tacaala mid ka mid a dadka dhuusamareeb ayaa soo dhoweeyey doorashada kursiga boqol soddon iyo siddeed ee loo doortay cabdiraxmaan cabdishakuur bismi illaahi raxmaan raxiim magacii waa shariif maxamed geedi runtii doorashada maanta ka dhacday galmudug ee ku soo baxay cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan u arkaa runtii doorasho runtii aad u wanaagsanayd oo dadka dhan magaalada dhan baa isu bedeshay faysto iyo iyo xabadarid iyo dabaaldegiyi isu bedeshay magaaladu markii kaadirka weyn ee siyaasadda maanta uu ku soo baxay galmudug runtii waxaa la dhihi karaa ninkan cusbada siyaasadda ee soomaaliya wey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa mucaarad islamarkaana u sharaxnaa xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa hadda soo jilbo dhigtay xildhibaan lamana oga inuu ka tanaasulayo hankiisii madaxweyne galmudug waxaa yaalla soddon iyo toddoba kursi inkastoo siddeed iyo toban ka mida lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ha yeeshee magaalada gaalkacyo oo ah deegaan doorashada labaad ee galmudug waxaa yaallo kow iyo toban kursi cabdiwaaxid macalin isxaaq
wahagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdiwaaxid oo warbixintaasi nala socodsiinayey allah naxariistee waxaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyooday abwaan ama aan idhaahda laxamiiste cabdikariin faarax qaare cabdikariin jiir oo si weyn loogu yaqaanay samaynta laxanka ee heesaha soomaaliyeed weli waxaa v o a soo gaadhaya tacsida iyo weliba falcelinta geeridiisa iyadoo qaar ka mid a fanaaniinta iyo weliba abwaanada soomaalidu ay ka hadleen waxaana haddaba warbixintan nooga soo diray ku saabsan taariikhdiisa magaalada hargeysa wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle
allah u naxariistee marxuum cabdikariin faarax qaare cabdikariin jiir oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamay tiir ka mid ahaa tiirarka fanka iyo suugaanta ee soomaalida allah u naxariistee cabdikariin faarax qaarey ayaa waxaa taariikhdiisa v o a uga warramay iyo wakhtigii ay isbarteen iyo shakhsiyaddii marxuumka intaba abwaan maxamed aadan dacar oo ku nool hadda magaalada hargeysa marka hore innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan leenahay cabdikariin faarax qaarey cabdikariin jiir ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo isaga iyo intii dhibatee ummatul maxamedaba innagana ilaahay haynooga daba naxariiso cabdikariin annagu dee waxaan waa lodkii hore ayuu ku jiraa ee dhaqanka maaha dadkan dhexe iyo qoonaaninta mar dadkii horuu ku jira marka wuxuu ahaa cabdikariin horta nin laxamiiste ah ayuu ku caan baxay inkastoo marxuum cabdikariin faarax qaarey uu hala xamiiste sare oo si weyn soomaalidu uga wada dheregsan tahay ayaa haddana waxaa si gaara u calaamadsan halabuuro waaweyn oo soomaaliyeed oo si gaara heesahooda ama suugaantooda uu laxanka u saaray inta badan waa kan mar kale maxamed aadan dacar laxamadow aad badan u sameeyeena waxaa weeyaan maxamed ibraahim warsame hadraawi iyo nin kaloo isna qaali ahaa maxamed cali kaariye allaha u naxariiste hooyada ninka sameeyey wey waa isaga codka u sameeyey hooyada beled weyaa sameeyey geesta kale maxamed aadan dacar oo sii tilmaamaya aqoonta uu u lahaa allaha u naxariistee cabdikariin faarax qaarey laxamiistihii weynaa ee soomaaliyeed ayaa carabka ku dhuftay inuu ahaa nin waxbartay sidaa darteedna aan shaqaale ka noqonin wasaaradda warfaafinta xilliyadaasi balse uu rasmi ahaan shaqaale uga ahaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee soomaaliya idaacadda kama shaqayn muu ahayn ragga idaacadda ka shaqeeya waxbuu bartay oo iskuul buurtay ka soo baxay dabadeetana wasaaradda tacliinta ayuu ka shaqayn jiray oo nin wasaaradda tacliinta ka tirsan ayuu ahaa marka cabdikariin inta ugu weynee uu ku soo baxay waxay ahayd afar iyo lixdankii ayuu rugaad isaga iyo saciid xarawe iyo niman kaloo wada socda ayay keeneen ay halkan ka dhigeen hargeysay ka dhigeen iyagoo xamar ka keenay afar iyo lixdankii markaas golahan murtadi iyo madadaaladaynu inagu magaceeda la baxnay aynu lahayn ayay ku dhigeen sidaasay dabadeetana heesaheedii qaar baa la qabtoo yaalla maan duuli waayin manaan diriri waayin waxaan heesaheesaalayaa ku jiray wuxuu ahaa waxyaabo badana lagu garto oo wuxuu ahaa magaranaysaa dadkan dacwadda xaggeeda iyo diinta ka shaqeeya oo wuxuu ahaa nin saaxiibal salaada cajaayib qaba masaajidka safka hore safka horunbuu ku jira marka nin ilaah buu ahaa xagga dadkana isu dhaweynta miyuu isu dhaweynta wuu kaxayn jiray allahu naxariistee marxuum cabdikariin faarax qaarey cabdikariin jiir kuma ekaynoo qura in uu laxan ama cod u sameeyo suugaanta ama heesaha jacaylka ee soomaalida ama waddaniga sida uu sheegaya mar kale abwaan maxamed aadan dacar oo aan kula kulmay magaalada hargeysa waxa uu si weyn xil isaga saaray inuu suugaan badan nebi moxamed lagu ammaanayo sala allahu calayhi wasalam uu laxan iyo codba u sameeyo waxa aan ku xusuusta aan ku garanayaa waxaan isugu nimi tolo toddobaatankii koob iyo toddobaatankii meelahaasay ahayd baan u malaynayaa iyo toddobaatankii waxayd mooyaane ayaa qola noo timi waxay yidhahdeen waarnimayo waxaan aad riwaadahun dhigaysaan qolo culimi fanka xaggan maa u bedeshaanoo xagga diinta niyo ila cali kaariye iyo aniga iyo rag badan oo caynkaasa sahra axmed iyo ayay noo yeedheen marwe maxamed ilana ohan jireen oo dhimatay iyo dad baa lasoo ururinay dabadeetana halkaasuu dabadeetana afar cod uu ku sameeyey ha cabdikariin waxaan kaga soo qaadqaadaya uma soo gaabinayaa waa dharaartii heesa la idhaahay sahra axmed qaado waa dharaartii dhirtoodii dhalashadii rasuulka alayhi salaatu ya oo nebi amaana ayuu sameeyey laba kaluu sameeyey inta raacday codka isagaa leh hoyaa waa nin wax caynkaas ha waxa kale aan kugu sari daraya xaggaa khayrka ergada furqaan leh ergada furqaan ninka codkaa sameeyey weeyaan ee qaadaya marka inta habluhu qaadayaan mooyaane inta kale afka ka sheegsheegaya waa codkaas waa isaga waa cabdikariin jiir codkaas maxamed xasan cali weji agaasimaha waaxda dhaqanka ee wakhtigana wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan waa suxufi rugcadaaya waa waaye arag macalina si weyn ayaa ay xidhiidh u lahaayeen islamarkaana isu yaqaaneen allaha u naxariistee marxuum cabdikariin faarax qaare cabdikariin jiir ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo كل نفس دائقة الموت وحلا معي أنتم السابقون ونحن لاحقون في رسولك عليه الصلاة والسلام وأنا هو مرتين أنا ويدوس عنا إلهي إنك من ذنبك ما هباف وحوها برشدي شدي مركي أن بلابس حافة طبعا أيام برتي وحوها من فرفورتي وحوها من البحر وحوها هذا من إيمان له من دو صنبوها من مركا فنكيسو كنت هابق هذيرها ومقع كلها مقع كلها فنك دحديسه bulshaduna ay aada u tiqiinay oo xagga laxanka aada loogu bartay buu ahaa waxaan isku barnay magaalada muqdisho wuxuu ahaa dadkii aadka u jecel dadka soo baxaya ee dhiirigeliya buu ahaa abakor cadaawe raage oo loo yaqaano buulaxuubey waa darbuugeedaysta si weyn looga yaqaano somalilan iyo dhulka soomaalida cabdikariim faarax qaarey allaha u naxariistee ayaa kun iyo sagaal boqol iyo toddoba-iyo sagaashankii waxay ku kulmeen magaalada hargeysa iyadoo muddana ay ku wada shaqeeyeen qaybta fanka horta maanta waxaa ii nasiiba aan kulligu inaad waraysi cabdikariim aad iga qaaddo taariikhdiisa aad bay horta u nasiib badnahay anigu intaan ka aqaano waa in kooban cabdikariim hargeysaan isugu nimi anoo horey inaan u aqaanay in hargeysa isugu nimi oon wada shaqeynay in badan cabdikariim nin dhowrsoon buu ahaa horta marka u horeysa fankan lagu sheegayo waxaa weye dadku heesaaga unbay garanayaan hebel waa qatar he- ninkaas u heesaa waa qatar aqalkan haddii oona sees lahayn dee dusha lagama bilaabi karo seeska fanka u ahaa cabdikariim dadka u far- fariisiyo fanka khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
waa hagaaga dhegaystayaal sida aad ku maqlayseen warbixinta qadar uu inoo soo jeedinayeyba islamarkaana oo ka warrameeyey abwaanka maxamed aadan dacar allahu naxariistee cabdikariin faarax qaarey cabdikariin jiir heese kala duwan ayaa uu laxan saaray amaba codka u sameeyey kuwaasoo ay ka mid yihiin heesta laalays ee qaada fanaanada hibe maxamed heesta beledweyne uu qaado fanaanka xasan aadan samatar iyo weliba nama ammaanka heestii ergadii furqaan ee kooxda iftin iyo weliba kuwo kaloo badan haddaba fanaanada hibe maxamed hibe nuura oo heestaheeda inta badan uu laxan ka saaray cabdikariin jiir ayaa iyana ka hadashay sida ay warbixintan uu ku eegayo waryahayaga cabdikariim aan idhaahdo cabdicasiis barrow oo nooga soo diray warbixintan magaalada muqdisho allaha u naxariistay cabdikariim faarax qaari oo ku magac dheeraa jiir waxa uu ku dhashay degmada hobyo ee gobolka mudug hilaadii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii waxa uu ahaa mulaxan ku wanaagsan samaynta codadka waxaana lagu tiriyaa inuu ahaa ragga foolaadka uu ahaa naaxiyadu samaynta heesaha soomaalida fanaaniin badan oo aada loo jecel yahay ayuu codadka heesahooda sameeyey waxaana ka mid ah xasan aadan samatar hibe maxamed allaha u naxariistay maxamed moogan liibaan iyo hobollo badan oo saameyn ku leh dhagaha bulshada soomaaliyeed jiir oo ahaa nin furfuran hadalyaqaan ah oo aada u dun wanaagsanaa ayay geeridiisu si isku mida u taabatay guud ahaan shacabka soomaalida gaar ahaan fanaaniintii ay soo wada shaqeeyeen sida ay ku waramayso hibe maxamed hibe nuura إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ee ta sidaas waxaan uga naxay si aanan qof hore uga naxin waayo aqoon aada u fidsan fidsan ayaanu lahaa cabdikariim mulaxanistahayga buu ahaa nin aada u dabeecad fiican oobu aada u wanaagsan oon aada u jeclaybu allaha u naxariistee waxaan ka tacsiyeynayaa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan qoyska ballaadhada ee faarax aaday ayaan ka tacsiinayaa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto allaha u naxariistay cabdikariin jiir oo laba sano ka hor ka qayb galay bandhig ay qabatay xarunta dhaqanka iyo fanka ee kayd ee fadhigeedu yahay london ayaa ka waramay sida heese badan oo lala dhacay uu codadkooda u sameeyey waxa uu hoosta ka xariiqay in dhadhanka ereyga iyo halka codkiisa uu ka soo baxaya loo baahan yahay inay iswaafaqaan taasi oo muujinaysa heerka farshaxanimadiisa sarraysa ay gaarsiisanayd waxaan raadiyey markas maxaa codku yahay waxaan raadiyey waxaa codow maxaa tahay dhaqankii baan dib ugu noqday ciyaarihii baan dib ugu noqday hees ciyaareedii heesooleedka baan galay bad baan galay bad codod bad ah waxaa la yaab lahayd markii aan ilaa toddobaatan waxaan ka shaqaynayay meesha dhaqanka ee musimka toddobaatan ciyaarood markaan dhagaystay oo ciyaar waliba ay nooc u heesayaan ama nooc u cayaarayaan farxadda ku digashada fahamka kalgacalka caashaqa jacaylka caashaqa iyo jacaylka iyo kalgacalku waa kala nooc codadkoodu markii aan baddaas galay ayaa marka waxaan idhi bal sideed iyo lixdankii bal codkii ugu horreeyey sameey heeska sabab kale hamoodine oo uu ereyadoodu lahaa allaha u raxmaday abwaan maxamed cali kaariye ayay ahayd heeskii muujisay awoodda uu jiir u lahaa inuu sameeyo codad saameyn weyn ku yeesha qalbiyada soomaalida sideed iyo lixdankii bal codkii ugu horreeyey sameey maxamed cali kaariye ayaa waxaan ka soo qaaday hees la yidhaahdo oo anuu sheekadan u geeyey sababkale hamoodine maxaa noogan mid la gale waxaan idhi heestaniga
عدنا ويتك taagno wiilka taagto subaxdan iskarano saacadannan
fanaanada hibe maxamed inta badan heesaheeda sida kaxbaana haye ma og tahay soo noqo adoo nabada iyo kuwo kaleba waxa uu jir u sameeya laxamada waxay qudheeda hiba sharaxaysaa sababta heesaheeda uu codadka inta badan ugu sameeyay jiir wuxuu odhan jiray marxuunku allah u naxariistay codkeeda waan jeclahay talabaad siyaalo u hadluu yidhaahdo laxanka halkaasuu maraa markuu markuu halkaa maray halkaasaa laga qabtaa markuu sileehay korbaa loo qaadaa marka wuxuu odhan jiray inta meeleedan gaarsiiyayo way ka hesi kartaa
inkastoon kuu rabayo u riyaaqay maalmahan inkastoon ku rabayo u riyaaqay maalmahan
laxamada mucjisada ahaa ee uu hal abuuray waxaa ka mid ah heeska beledweyne ee uu qaado fanaanka xasan aadan samatar erayadeeduna uu leeyahay abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi heeskan oo dhowr jeer laxankeeda uu isbeddelayo waxay ka mid tahay kuwa soomaalidu ay aad u jeceshahay oo aan dhegaysigeeda laga daalin
beledweyna lahayo kadiguri barwaaqe
cabdikariin jiir waxa uu ahaa bakaal faneed oo sannado badan u shidhnaa fanka soomaaliyeed hubantise in aan sahal lagu ilaawi doonin magaciisana uu sii waari doono laakiin waxay su'aali ka imaanaysaa yaa buuxin doona booskii uu banneeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
waagaaga dhegaystayaal mar kale ayaana nagu idin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba halkooli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dhibaatada ay soomaalidu qurbaha kala kulmaan ee dhinaca fahamka sharciyada wadamada ay ku nool yihiin waxaa barnaamijka inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay jahwareer siyaasadeed iyo sharci darro markii xukuumaddii dhexe iyo kala dambayntii ay burburtay sannadkii kii taasna waxay keentay in tiro badan oo ka mida shacabka soomaaliyeed ay u hayaamaan dibadaha oo ay ku noolaadaan sida lagu xusay warbixin qiyaasa oo ay soo saartay qaramada midoobay intii u dhexaysay sannadihii kii ilaa iyo kii soomaalida dibadaha ku nool waxay gaarayeen ilaa iyo laba milyan oo qof saddex dalool laba dadkaasi ka mid ah waxay ku noolaayeen waddamada dariska la ah soomaaliya inkastoo ay nolol ka samaysteen wax ku barteen qaarkoodna ganacsiyo horumar iyo magac kaleba ka sameeyeen haddana mar walba qurbaha waxay kala kulmayeen caqabado kala duwan barnaamijka ilayska ee toddobaadkan ayaan ku eegaynaa caqabadaha dhinaca fahamka iyo ilaalinta sharciga waddamada ay ku nool yihiin ka soo wajaha soomaalida aan ku horraynay dalkan maraykanka waxaa ku nool soomaali badan gaar ahaan gobollada minnesota iyo ohio aqoonyahan badan ayaa qaba in soomaalidu ay inay ku dhacaan dembiyo u nugul yihiin sababo la xiriira iyagoo aan fahamsanayn sharciyada u yaalla waddankan garyaqaan amiin haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada soomaalida maraykanka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatada soomaalida haysata
de runtii markii hore wa aragtay waa waa waxay u baahan yihiin fahan gaaray u baahan yihiin shuruuc bay leeyihiin dejisan waa hay-ado maaragtay sharcigooda uu muddo dheer soo shaqaynaya dalkan hase ahaatee dad badan oo dee soomaaliyeed oo runtii raba inay ka shaqeeyaan arrimaha maaragtay gargaarka oo kale inaysan marar badan fahamsanayn ayaa dhacda qaabka ay u shaqayso oo qofkii maaragtay uusan shuruucii si fiican u fahamsanayn waayo waxaa loo baahan yahay ururadan oo kale in ay leeyihiin guddi maamusha oo aan mushaari ahayn waxba ka qaadanin oo maaragtay kor joogta oo ilaalisa maadaama oo dee canshuur dhaafna la siinayo hanti dadweynena inta badan lagu bixiyo dadka ay sadaqaystaan marka dad badan oo macnaha ka furtaa communitygeena aada inaysan ufahamsanin ayaad mararka qaarkood arkaysaa marka xafiisyada lagu yimaadaan oo kalena ay ka muuqanaysaa in maaragtay aysan u hal qof oo kale uu ka hawlgalaba hay-adda o dhan meshi la rabay in hay-addu ay shaqaalan lahaato sidaas lamidana maaragtay guddi kor joogtayn ah oo maaragtay iska uxuqabsi ku shaqaysana ay joogaan iyo shuruuc kale oo runtii looga baahan yahay sharcigii lagu lagu dhaqan gelin lahaa ama lagu dhaqi lahaa oo kale hay-adda inaysan u diyaarsanayn marka waxyaala noocaas ayaan ku aragnaa in hay-adaha qaarkood ay ka jiraan dabcan soomaalida o dhan maaha hay-ada soomaali ay maamusho oo waxaa jira waxaaso dhan u dhamaystiran yihiin oo si wanaagsan u hawlgala laakiin kuwa badanoo noocaas ayaa jira gaar ahaan hadda markii uu dilaacay xanuunkan covid sagaal iyo toban waxaa soo batay in dad badan oo isku dayay inay wax u qabtaan bulshadii ay ay furtaan hay-ada noocaasa hase ahaatee aysan u dhamaystirnayn shuruucii laga rabay iyo nidaamyadii loo baahnaa inay ay ku howlgalaan marka haddaan la ilaalin marka shuruucda hay-adaha aan dowliga ahayn ama samafalka ama haddaan la ilaalin oo oo oo maaragtay sidaad sheegaysaa nidaamkii loo mari lahaa aan loo marin dhibaato nooceea lagala kulmi karaa xagga sharciga
dabcan dhibaatooyin kala duwan baa lagala lagala kulmi karaa waxaa imaan kara haddii waddankan wax walba oo aad qaadayso tallaabo walba oad qaadaysid waa in go-aamo la isla og yahay oo isu dheelitiran ay wax kusoo baxaan haddii kasoo qaadoo kale hanti hay-addu ay lahayd hal qof una u go-aan ka gaaro dabcan waxaa imaanaysa in maaragtay su-aalo laakiin la yidhaahdo yaa kula go-aamiyey sidee adigu go-aamado dhan u gaaraysaa waxyaalo noocaas lagu furo baaritaana lagu sameeyo waayo hay-adaha maadaama ay yihin hay-ada hay-ada dadweyne waxaa ilaashado oo daba socda xeer laalinta gobolka hay-adda dakhliga dalka maraykanka irs loo yaqaano hay-ado kale oo dawli ah daba socda oo ilaaliya oo imtixaanada mariya oo maratay orit ku sameeya marka haddii ay waxyaalaad kale soo baxaan waxyaala waxaa lagala kulmi karaa inta udhexaysa runtii in qofka lagu soo eedeeyo ku-takrifal hantiyeed iyo in sidoo kale habacsanaan lagu soo eedeeyo oo shirkadii ama sidaa lagu xiro ama ganaax lagu soo rogo marka waxyaalahaso kale ayaa lagala kulmi karaa wa waa gartay bal waxaad iga warantaa iyagana shuruucda kale ee dalkan u yaala dhibaatooyinka qoysaska soomaalida iyo dadka soomaalida ee qaxootiga ah ee waddankan yimid ay kala kulmaan colaada waad waad dareemi kartaa maaragtay dad ku cusub meel inkastoo runtii hadda dadku soomaaliyeed ay maro kala duwan yimaadeen haddana weli waxaa lagu tiriyaa maadaama oo dadkii uhoreysay ee soo galay waddankan ay u badan yihiin soomaalidu in maaragtay aysan wax badan ka fahamsanayn shuruucda dalkan taasina arrin soomaalidu khaas ku ah ma aha dad walba oo waddan u haajira ama waddamo taga tan oo kale ayaa ay la kulmaan soomaalidu runtii waa dad aad u dadaal badan jecelna inay maaragtay noloshooda wax ka bedelaan shaqo badan laakiin nidaamyadii waddankan ka jiray iyo shuruucdii ka jirtay bay marar badan aysan dad badan fahamsanayn taas ayaa waxay keentaa qofku inuu qaladaad ku dhacdhaco maaragtay fara badan iyagoo maaragtay aan ulakacba ayna ka ahayn taasina ay markii maxkamadaha la tago oo kale qofkii uu uu leeyahay maratay waxaan ma fahamsanayn hase ahaatee sharciga waddankan u yaalana uu yahay qof walba oo dalkan ku nool inuu sharciga fahamsanaa ma soo xaqiijin karno marka waxaan waxaan qiyaasayna on amaan aqoonsanaynaa inuu qof waliba aqoonsan yahay ama aqoonsano ama ha aqoonsanaanin iyagoo ugu mahmaaha ma ma garanayo difaac ma aha marka way way dhacdaa dhinacyo badan runtii iyagoo aan aan islahayn wax qalda ayo waxyaalo badan ka qaldamaan waxyaalaha runtii aan inta badan aragno oo ka qaldama waxyaalaha aan tusaale usoo qaadan karo waxaa kamid ah qofka waddanka maraykanka waa waddan sharcigiisu aad u adag yahay in la helo aad u adag yahay hase ahaatee dadka soomaalida inta badan si fudud ayaa lagu keenay sharcigana si fudud ayaa lagu siiyey marka qofkii isagoo sahashan ayaa laga yaabaa inuu sharcigiisii meelaan munaasab ahayn ka hareeyo ama isagu uu iskaga dhaqaaqo inuu xaraysto taasina su-aala uu ka jawaabayey uu sharcigiisa dhawaan ku waayo ama qiil qiil uu ka galo markaas qofkaasina kama ahayn runtii waxa le ee keliya maaragtay waa waa isagoon fahamsanayn iyo maaragtay shuruucda waddankana aada u adag marka taas ayaa kamid a arrinta hadda aan non profitki aan ka hadlaynay ayaa kamid a oo qofkii mararka qaarkood ku yimaada waxaad leedahay hay-addan awey maamulkeedii boardkii hay-addan kula maamulaya awey qofku markaas wuxuu kuleyahay anigaa boardkia marka waana hal shaksi oo laga yaabo qofkaas inuu yahay qof shaqaale hay-adda u ah oo runtii board aan ahayn marka waa waa way jiraan caqabadaha noocaas soo food saara laakiin waa wax loo baahan yahay runtii wax laga barto dadaal badanna wuu socdaa oo maaragtay ay isku dayeen dadka inay wax ka bedelaan waxaa kaloo intaas dheer maaragtay in aan waxyaalaha dad waxaa arkaysaa company weyn maamulaya oo intaas oo maaragtay ay lacago million soo gelayso oo laga yaabo inuusan qofkaasi xisaabyana lahayn garyaqaana lahayn macnaha xisablayaal la shaqeeya oo la taliya uusan lahayn keligii hawsha iska wato dadaalkiisa un uu ku keenay laakiin markii ay wax ku dhacaan uu qofkaasi carcararo uu raadiyo inuu gadaal ka saxo intii ay uu hore laga sixi lahaa taasina ay ku keento macnaha khasaaro badan iyo kharash badan uu ka galo waayo in wax la saxaa ka dhib badan oo macnaha ka kharash badan oo ka wakti badan inti maaragtay intuna waxaan khaldaninba la toosin lahaa marka in la toosiyaa ka ka sahlan in wax gadaal laga saxo marka waxyaaba nocaasa ku aragnaa bulshada soomaaliyeed oo dhinaca sharciga kasoo wajaha dhinaca qoyskaa kamida dhinaca caruurtaa kamida dhinaca waxbarashada marka dhinac walba waa shuruuc way nagu cusub yihiin dadkii weli way baranayaan marka way kala kulmaan caqabado iyo maaragtay ciriiriyo badan dhinaca yurub oo kale dalka ingiriiska oo soomaalida ku nool ay badan tahay waxaa baarlamaanka dalkaasi hor yaalla sharci dib u habeyn ku samaynaya sharciyada socdaalka iyo jinsiyadaha ee u k sharcigaasi wax ku jira qodobo si weyn u duudsiin kara dadka laga tirada badan yahay helista dhalashada dalkaasi sharcigan oo warbaahinta u k ay ugu yeerto sharciga ka dhanka ah qaxootiga oo muran badan waddankaasi ka dhaliyey ayaanay soomaalida badan ku baraarugsanayn maxamed ibraahim hareere waxa uu ka faalloodaa arrimaha u k isagoo dhinaca kalena la shaqeeya hay-adaha qaxootiga waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sharcigan sharcigan socdaalka iyo dhalashadu waa mid ay dowladdu soo bandhigsay sanadkii hore sharcigaasi aqalka hoose ee baarlamaanka waa ka gudbay haddana waxaa ka doodaya xildhibaanada aqalka sare sharcigan oo lagu tilmaamay weerar lagu qaaday shuruucda caalamiga ah ee qaxootigu waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa dadka soomaalida ee wadanka yimaada qofka magangelya doonka waxa uu ee aan sifaha sharciga oo kale wadankan ku soo gelin wuxuu sharcigani dhigayaa in la xidhi karayo muddo afar sannadooda waxaa kale uu sharcigu dhigayaa in qofkaas oo galootiga ah loo diidi karayo taageerada la siiyo dadka qaxootiga ah ama magangelyo doonka ah sidoo kalena haddii dadkaas oo kale soo galootiga ay helaan sharciga hadhow toole waxaa loo ogolaanaynin oo loo diidayaa in reerahooda ay dalbadaan amaba loo keeno hareere ayaan weydiiyey ogaalka soomaalida ee sharcigan iyo haddii ay ka falceliyeen ma arkin wax soomaaliya oo ka hadla sharcigan oo kale run ahaantiina ma jiro hoggaan ama urur midaysan oo soomaaliyeed oo danaheenna dhowraa malihin hal xildhibaan oo baarlamaanka london inoogu jiraa ururada soomaaliyeed ee wadankan ka jiraana way kala qaybsan yihiin oo dee ayaandarada dhulkii hooyo ka jirta ayuunbaad moodaa inay hal saamaysay iyagana inkasta oo aada loogu baahan yahay de in soomaaliyiinta isu tagto dee laysku biiriyo talo laysku biiriyo oo de si wada jira wax loo wada qabsado tusaale ahaan waxaad ka arki karaysaa sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaa jirtay in hal degmo oo keliyata oo kaoo ka tirsan labiyo soddonka degmo ee ay london ka kooban tahay lagu hayay toddobaatan caruur oo soomaaliyeed oo loo raadinayay cid la siiyo oo korsata waddanka austraaliya gaar ahaan gobolka victoria oo ah gobolka ay soomaalida ugu badan yihiin ayaa sanad walba sharciyo cusub la marsiiyaa baarlamaanka gobolkaasi ama midka guud ee federaalka waddankaas haddaba soomaalida degan waddanka austraaliya waa sidee fahamkooda sharciyada cusub iyo caqabadaha ay kala kulmaan su-aashaasi waxaa barnaamijka elayska v o eda uga jawaabay garyaqaan yuusuf sheekh cabdulaahi maxamuud oo ah abukaato sharciyada bartay waddankaasi kula shaqaysta soomaalida waxaa haysta dhibaato oo luqadda marka hore marka luqadda af ingiriis haday si fiican u akrin karin ama ama ama dhegeysan karin waxaa laga yaabaa wararka wadanka ka socda inaynala socnin xoogaa wararka ay dhegeystaan wadanka soomaaliya ay ka dhegeystaan marka taas waa dhibaatada ugu weyn mala socdaan wararka oo oo wadanka laga soo daayo wadankan dadka shacabka degan wadankan australia waxaa laga yaabaa xildhibaanka xaafadooda ina ina inay telefon u diraan ama email u diraan ama warqad u diraan in fikradooda iyo waxay ayaga jeclaan lahaayeen sharcigaas gaar ahaan inay u diraan oo ay pressure saaraan oo oo faa'iido ka helaan markaas marka soomaalida haddii ay la soconinba sharciyada la doodaayo baarlamaanka ma ma haystaan fursad ee codkooda kusoo jeediyaan marka dhibaato weyn waaye hadhow sharciga marka la soo dejiyo saameynuu ku yeelan karaa laga yaabaa mar dhaweed sharci oo aada iyo aada dad badan loo doodaayo iyo dad badan kasoo horjeedeenaa lasoo dejiye waxaa dhacday waxaa loo ogolaaday bisha december lasoo dhaafay two thousand twenty one laba kun iyo labaatan iyo kowdii in loo ogolaado madax madaxda oo gobolka inuu amar bixiyo bandow ama waxyaabaha ku saabsan dhinaca caafimaadka inuu inuu soo dejin karo bandow iyo iyo iyo iyo iyo waxyaalo kale loogu baahnaa in cudurka corona la yareeyo marka hore waxay ahayd madaxda oo caafimaadka iyo iyo iyo dakhtariyo inuu inuu inuu la tashado oo markaas ay soo dejiyaan wax la dhaho directions waddankan loo yaqaano oo markaas qof kale u saxiixo oo markaas loo ogolaado asagaa awood dhan u leh marka soomaalidu waa og tahay dad waddankooda jecel waayo oo safar badan waddankii iska dhaaf wadamo badan degannahay marka waa dad safar badan oo waddanka ka baxo oo soo galo marka hadduu madaxda gobolka hadduu soo dejiyo bandhow waxaa laga yaabaa dad maqan inay soo laaban karin iyo dad raba inay baxaan inay bixi karin marka dhibaatooyin weynaa kasoo gaari karo oo oo socodka dadka soomaalida in in in in la istaajiyo maaha sharciyada caqabadaha ku ah oo keliya soomaalida ee waxaa jira sharciyo u wanaagsan dadka soo galowga ah oo ay soomaalidu ka mid yihiin laakiin aanay soomaalidu la kulahayn sababo la xidhiira iyagoon la socon waa kan garyaqaan yuusuf sheekh cabdulaahi maxamuud mar kale ha marka sharciyada qaarkooda sharciyo fiicana soo baxo oo oo oo oo loo baahan yahay in oo loo baahan yahay oo dadka shacabka u baahan yihiin mid hadda ani gaar ahaan waxaa ka shaqeeyaa dadka criminal law ama dadka dembiyada gala oo booliska haystaan taas wax weyn wax fiicana kasoo baxe sanadka la soo dhaafay isla december laba kun iyo labaatan iyo koodi gobolkan waxaa la waxaa la mariyay baarlamaanka sharci oo qofkii hadduu dembi galo toban sano kadib dembi kale hadduusan gelin waa laga tirtiraa rekoorkooda ama wax walba wax ku qoran ma jirto rekoorkooda marka sharcigaas dadka badankood lama socdaan wax oo dadaal badan la gelaayo way ahayd oo oo dad badan looyaro badan iyo dad shacab ka mid ah ee ee riixayeen in in in amarkan la la mariyo marka soomaalida badanaa mala socdaan haddana waa u waa u sharaxaa aaday ugu farxeen laakiin hadday ogaan lahaayeen waxaa laga yaabaa in ay ku darin lahaayeen cod codsiga in in in in sharcigan la bedelo marka hadday codsigooda ku dari lahaayeen waxaa laga yaabaa waxyaalo badan waddankan in lasii hagaajin lahaa codkaasi waxa uu ahaa garyaqaan yuusuf sheekh cabdulaahi maxamuud oo ah abukaate sharciyada ku bartay oo ku nool waddanka austraaliya wuxuu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijku aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada sharci ee ay soomaalida kala kulmaan qurbaha ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o e somaali com ama facebookkeenna inta ka horraysa waa anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijkeeda la socodsiinayey oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba sidoo kale barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore dhegaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu weynaa oo rogaal celisa ku soo dhowaada madaxweynaha dalka ukrain valadimir selenski ayaa qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka olaf scols si ay wadaxaajoodiyo maanta ugu yeeshaan magaalada kiyef iyadoo hogaamiyeyaasha reer galbeedkuna ay ukrain taageero u muujinayaan xili laga cabsi qabo in ruushku gudaha u galo dalkaasi ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa xaddii shalay warfidiyeenada u sheegay in ciidamada uu ruushku ku soo gurayo xadka uu la wadaagay ukrain ay tahay mid ka mid a halisaha mid aad iyo aad u halis badan islamarkaana booqashadiisa maanta uu ku tegayo kiyef iyo weliba maalinta salaasada oo uu ku hakan doono magaalada mooski caasimadda oo ah dalka ruushka si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi valadimir putin ay labadaasi booqashaba ku saabsanaan doonaan sidii loo heli lahaa jid lagu xaqiijiyo ammaanka yurub walow aanay si furan uga hadal falcelinta gaarka ah ee haddii ruushka uu galo ukrain ayaa haddana mid ka mid ah wadamada reer galbeedku ay sheegeen amaba uu sheegay in ruushka ay ku soo rogi doonaan cunaqabatayn dhaqaale oo dheeri ah haweeneyda u dhaxday amaba xaaska u ah alexey nevlein oo ah xabsiga ugu jira dhaliisha uu u soo jeediyo aqalka kremlinka ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa maanta ku dhalishay mas-uuliyiinta dalkaasi ee xukunka cusub ee lagu kordhinayo xabsigiisa oo gaadhaya ilaa iyo toban sanno nevlein oo ugu cadcaada dadka gudaha ka dhaliila madaxweyne valadimir putin ayaa lagu xukumay bishii februari ee sanadkii hore laba sanno iyo bar xabsiga taasoo lala xidhiiriyey eedo hore iyo weliba xistabamarayna kadib markii uu ka soo badbaaday weerar lagu sumeynayay kaasoo isaga iyo reer galbeedkuba ay ku eedeeyeen aqalka kremlinka ee looga arrimiyo dalkaasi ruushka maalinta salaasada ayaana loo mideeyey xariir galbeedkiisa iyadoo loola xidhiidhinayo eedo dheeri ah oo la xidhiidha wax istabamarin iyo weliba inuu yasay amaba uu yaraystay maxkamadda waddankaasi halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha waxaan dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijka ciyaaraha ku soo qaadanaynaa maanta ciyaartii kama dambayska ee faynalaha ee subar bowlka ee kooxaha ele ramis iyo sinsirari bangalis ay xalay ku dheeleen waddanka maraykanka ciyaartaas oo faynalaheeda ay mar kastoo dhacayso ay daawadaan sida la sheego dad ku dhow boqol milyan oo maraykana ayaa waxaa ciyaartaasi xiise gaara u lahayd xalay kooxihii dheelayey iyadoo islamar ahaantaasina kooxda sinsirari bangalis ay ku hanweenayd inay koobkaasi ku guulaysato markii ugu horraysay halka kooxda ele ramis iyadoona doonaysay in mar kale koobkani ay ku guulaysato inkastoo markii ugu horraysay ay noqonayso tan iyo markii magaca laga beddelay faynalaha koobkan ee subarboolka loo bixiyey barnaamijka waxaa la qaadaa dhigaya maxamuud mascade oo ciyaartani si gaara isha ugu hayey waxaan ugu horrayn weydiiyey bal inuu sharaxaaddii naga siiyo waxay ciyaartani kaga duwanayd ciyaarihii hore waxaana uu ku raceliyey aad iyo aad jamaal aad baad mahadsan tahay ciyaartan waxa ay ciyaaraha kale kaga duwan tahay dabcan waa ciyaarta lagu soo gebagabeeyo tartanka loo yaqaano n f l-ka ee kooxaha american footballka ee waddanka maraykanku ay ku loolamaan ciyaartan waxaa lagu magacaabaa super bowl waa habeen waddanka maraykanka qiimo gaara ugu fadhiya ee ka sokow kulanka waa habeen maraykanku uu ku faano xaflad weyn oo dabaaldega la qabto isla markaasina dadka ka soo qayb gala iyo kuwa shaashadaha kala socdaba ay dadka maraykanku dareemayaan inay tahay habeen aad ula weyn oo ay ku faanaan dabcan sanadkanna waxyaabaha uu kaga duwanaa sanadkii hore waxaa ka mid ahaa iyadoo lagu qabanayay magaalada weyn ee los angeles oo dabcan xidigaha maraykanka ee dhanka fanka ay hooy u ah sidoo kalena garoonkan lagu ciyaaray oo ah garoon lacag aada u fara badan lagu dhisay si qurux badan oo ka duwan garoomada kale u dhisan oo museum aad moodo madxaf inuu eegyahay lacagta jamaal oo lagu dhisana garoonkan waxay kor u dhaafaysaa shan bilyan oo dollarka maraykanka ku dhowaad lix bilyan ayay tahay marka waa ciyaar sidaas qiimaheedu u ahaa marka labada kooxood ee bal sharaxaaddii naga sii kooxda l a iyo kooxda cincinnari ciyaartooda sidee bay ahayd maxaase labada kooxood ka qaldamay intii ay socotay yaase ku guulaystay faynalaha koobkani jamaal labadan kooxood dabcan laba kooxood oo soo dadaashay ay ahaayeen ciyaar aada u adag oo xiiso badan leh dadweynihii daawanayay dabcan ay aada uga heleen ayay soo bandhigeen marka aad eegto kooxda cincinnari bengals dabcan waxay u ekeyd koox koobkan ku guulaysan kartay laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ayaa isfaham ay la yimaadeen ninka quarterbaga oo ah banooniga u qaybiya kooxda ele ramis iyo kubad qabtahooda receiverka la yidhaahdo ee cuber ayaa aada isu fahmay fursado fara badanna kooxdooda uga faa'iideeyey sidaasina waxa ay guushu ku raacday kooxda ele ramis oo labaatan iyo saddex dhibcood iyo labaatan dhibic oo kooxda banglis ay la timid guushu ay sidaasi ku raacday kooxda ele ramis ciyaaryahanka la yidhaahdo o'donald beckham junior oo ah weeraryahanada kooxdu ay ku duusho ayaa ka dhaawacmay markii ciyaaryahankaas uu ka dhaawacmay wixii ka dambeeyena hoos u dhac aad u fara badan ayaa kooxda la soo dirsay inkastoo markii dambe ay ka kabsatay laakiin dhinaca kooxda cincinnari bengals difaacooda ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey qaladaad aada u fara badan ee galay oo kooxdooda ku qasbay in qaladaad badan laga dhigo mar walba qalad intay galaan kubadda dhankooda lagu soo durjiyo taasina waxa ay ugu dambayntii keentay in waxaa loo yaqaano touchdown amaba toddobada dhibcood loo tiriyo halkii dhalismaba ay sidaasi kooxda cincinnati bengals lagaga adkaaday koobkuna uu ku aaday dhinaca kooxda l a rams maxay kaga dhigan tahay labada kooxood faynalahan ay yimaadeen kooxda l a rams koobka ay ku guulaysatay maxay abaalmarin u helaysaa gaar ahaan ciyaaryahanada sidoo kale kooxda faynalaha timid ee kaalinta labaad gashay maxay helayaan labada kooxood dabcan ciyaarta superboolka ee waddanka maraykanka ciddii qaaday iyo ciddii usoo baxdaba fursad weyn iyo magac weyn ayay u tahay inkastoo mar kasta jamaalow cidda laga badiyo ay haddana guuldarro u tahay laakiin waddanka maraykanka labada kooxood oo timaada laba gruub oo waaweyn ayay kasoo kala baxaan oo koox waliba ay gruubkaas koobkeeda ayay soo qaadaa kabacdi ayaa markaa kan la iskugu yimaada marka sidaasuu labada kooxba ula wen yahay dhinaca abaalmarinta waxaa si mudan jamaalow kooxda koobka guulaysata ciyaaryahankiiba in la siiyo lacag dhan boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka kooxda laga guulaysto waxaa la siiyaa intaa barkeed oo waxay qaadataa ciyaartooygiiba wuxuu qaataa toddobaatan iyo shan kun oo dollarka maraykan marka halkaas baad ka dareemaysaa macnaha iyo qiimaha ay leedahay xataa ciyaaryahanada kooxda ka tirsanaa ee aan kulanka ciyaarin amaba dhaawacmay oo kale laftoodu lacagta way helayaan marka waa kulan aada u qiimo badan dhinac kasta marka laga eego waxaa intaas dheer kale jamaalow telefishinadu aad bay uga faa'iideen weliba telefishinka soo tabinaya oo xayeysiimaha ayaa lacag aada u fara badan lagu bixiyaa iyadoo markaasi lagu tartamo oo kale xayeysiimahaasi oo shirkadaha ugu waaweyn maraykanka lacag aada u fara badan oo dhowr milyan ah wax soddon sakana lagaga iibiyo marka taa lafteedu xiisaheeday leedahay soddon sakan dhowr milyan waa lacag aad u fara badan maxamuud ugu dambeyn bal waxaa sharaxaad inaga siisaa kooxda hadda ku guulaysatay koobka l a ramis iyo kooxda kale ee laga guulaystay taariikhdooda iyo haddii koobkan ay hore ugu guulaysteen maxaad inooga sheegi karaysaa kooxda l a ramis hore waxay ugu soo guulaysatay laba koob oo waagii ay labadaa koob qaaday magacan suberboolka ma aanu lahayn laakiin markii superboolka loo bixiyey koobkan ay qaaday waa kii labaad oo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayay koobkan ku guulaysatay iyadoo markaa ka badisay kooxdii tennessee titans isla sanadkii ku xigay ayay ciyaarta finalka usoo baxday laakiin waxaa ka adkaatay kooxda new england patriots kooxdan kale ee cincinnati bengals weligeed iyadu koobkan ma qaadin inkastoo hore dhowr mar ciyaarta finalka u timid dhinaca kale jamaalo waxaa xusid mudan iyana in ciyaaryahanka la yidhaahdo coober cap oo isagu dabcan ninka loo tirinaya ah guusha ay caawa gaartay kooxda l a ramis in uu isagu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka oo la siiyey abaalmarinta loo yaqaano m v b sidaasina loogu caleemasaara waxau noqday ninkii sideedaad receiver ama kubadqabtaha oo isagu abaalmarintaasi ciyaarta kama dambaysta m v b da loo yaqaano ku guuleeyay sidoo kale difaacooda kabtanka u ah ciyaaryahanka la yidhaahdo aron aron donald oo isagu ah nin intii uu ciyaarahan ciyaarayaba kooxdan u dheelayay ayay laftiisa caawa u ahayd habeen taariikhda u galay waxaana la hadal hayaa in ay suuragal noqo noqon kartaba in xidigaasi uu ciyaaraha ka fadhiisto aad baad umaadsantahay maxamuud mascade adiga abnusaaib maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan ila falanqaynayay intaas ayaana barnaamijka ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe nabadgeliya
waagaag dhegaystayaal jamaal iyo mascadaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay ciyaaraha toddobaadka haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii qurba oo inoo hayo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe intiinii barnaamijka dhagaysatay toddobaadkii hore waxaan kusoo qaadannay dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga waxay inoo joogtay in sharci la-aanta haysata dhallinyaradaasi ay sababtay in qaarkood ay noloshu ka dhacaan haddaba kusoo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijka sharci la-aanta dhallinyaradan haysata waxay qaarkood u horseeday inay isla hadlaan balwada bartaan islamarkaana noqdaan kuwo ka dawarsada ama ka tugsada waddooyinka waaweyn ee magaalada baris guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka faransiiska jaamac maxamuud xaaji xasan oo aan kula kulmay magaalada baris ayaa ka waramaya dhallinyaradan taagan waddooyinka iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan kuwaas in badan qayladhaan tira badan ba ka samaynay dhalinyaro aan cadadkeedu yarayn oo aan la soo koobi karin oo markay ugu yaraato ugu yaraato laba boqol gaaraya haddii aanan mataqaanaa aanan khaldanayn ayaa waddankan jooga waddankan sharciyadiisii kuwa haysto noloshii ka dhacay kuwa bilaa sharciya u badan yihiin oo noloshii hadday ka dhaceen oo mataqaanaa alcoholic noqday kadibna taagan waddooyinka waaweyn oo magaalada laga soo galo kuwaas dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanay inay ay waddankii ku celiso ayna codsato in loo soo celiyo waxaa xal keliya keeni kara waa dowlad oo mataqaanaa jaaliyad iyo urur iyo group isku tegay midna wax kama qaban karaan ayaga laftirkoodana waxaa u khayr badan ama u wanaagsan inay mataqaanaa wadankoodii lagu celiyo marar badan baan baaq u dirnay haddana baaqii aan dirnay hadda ka hor mid la mida u dirana inay dowladda soomaaliyeed maadaama magacii soomaaliyeed iyo sharaftii karaamadiiba uu dhulka ku dhacayo oo qof dhahaya soomaaliya aan ka imid waa gaajaysnahay dhibaata iga soo ceyrisay diriiq kastana taagan oo dawarsanaya ay ceeb weyn ku tahay soomaalinimada waxaa ka codsananaa inay dowladdu ay dadkaasi u samayso warqado lagu celiyo isla markaasna ay dowladda faransiis ka codsato in loo soo celiyo iyagu diyaar mu yihiin ay kula tahay in la celiyo waa diyaar buu yihiin inta badan ba waa raadiyaanba waxay raadiyaan dowladda soomaaliya unbaa ka baqasan maahane waxay markasta dowladda faransiiska raadisaa dadka bilaa warqadaha ah ee nolosha ka dhacay in waddankooda loo celiyo weliba qofka iyagoo la siinayo qof kasta afar kun oo dollar lacag u dhiganta waxaan xiriir la sameeyey safaaradda soomaaliya ee dalka faransiiska intii aan ku sugnaa magaalada baris iyo kadibba si aan arrimahan wax uga weydiiyo nasiib darrase kama aysan jawaabin wicitaankeyga ka sokow kaalinta safaaradda soomaaliya guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka faransiiska jaamac maxamuud xaaji xasan ayaan mar kale weydiiyey in kaalintooda ay qaateen ka jaaliyad ahaan oo ay isku dayeen in dhallinyaradaasi ay ka kaxeeyaan waddooyinka oo ay nolol u sameeyaan marka qofka uu nolosha ka dhaco xataa haddaad u tegdid waad waraysid aad waxaasoo dhan usoo bandhigdid waxba mataqaanaa qof uu mataqaanaa ay wax gelayaan maahan marar kala duwan baan waxaan ku wacyigelinay inay ka baxaan waddooyinka waaweyn ay taagan yihiin oo ay mataqaanaa si kale nolosha u maareeyaan laakiin dee maahan dad caadiya ama caadi looga talageliyo maahan waa dad nolosha ka dhacay dadkaas haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaa dhallinyaradan ku qasbay inay waddooyinka baaris ka dawarsadaan waxaan go'aansaday inaan la sheekaysto dhowr dhallinyaradan ka mid ah oo waddooyin isu dhowdhow ee bartamaha baaris taagnaa mid ka mid a dhallinyarada oo iga aqbalay inaan waraysto balse codsaday inaanan baahin magaciisa ayaa tilmaamaya sida ay isku beddeshay rajadii ay tahriibka u soo galeen ee ay ka filinayeen yurub anuu xaggan waxaan ku imi adigu jarmal baan deganaa xagga baan imi xagganna waa laysoo dhaweeyey ka hor jarmani sidee baa ku timid yurub yurub saxaaraan soo maray liibiya malta talyaani jarmal iminkana baariiban wax joogaa wate dhibaatooyinkaasoo dhan qofka markuu soo maro halkan yimaado wuxuu filanaya uu ka waayo balwad bilaabo niyadjab intee la-eg buu la kulmaa wallaahi niyadjab aad iyo aad weyn buu la kulmayaa qofka intaasoo dhanoo saxaro soo maray howlo badan soo maray oo ilaahay soo badbaadiyey haddana yurub wuxuu ka filaayey wuu ka waayey marka waxa istarayskuna ku bato waxaad dantu ku kalifaysaa inuu istarays isku dhaafiyo balwad iyo howlo kale xaaladana ilaahay hortaa naga saaran annagii baa yaaban qaar baa ku laqubeelay qaar baa ku qacmubeelay qaar baa ku naf waayey siday ugu jireen nolol aan ku jirno iminkaan ku suganay waxaa laga yaabaa in dhallinyaro badan oo ku nool dalkii hooyo ay ku haminayaan qurbaha kuwaasoo qaarkood ku fakeraya inay u maraan waddo kasta oo ay hadafkaasi ku gaari karaan haddaba dhallinyaradan sharci la-aanta ku ah faransiiska ayaa taladan u soo jeedinaya kuwa ku nool dalkii hooyo waa kan siciid xasan oo ka mid a dhallinyaradaasi wallaahi waxaan u jeedi lahay ilaahay meelay ku sugaan waa joogaan meeshooda inay wadankoodii iskaga noolaadaan caradooda ay joogaan waayo haddadaan tusaaleaan anigaa ka mida dadkii sharci la-aanta ah yurubna waxaan soo galay toban sano ka hor toban iyo afar sanaan joogaa maantana warqad aan diyaarad ku raaca ma haysti dhibaato ka weynna ma jirto shaqo haba sheegin marka walaalahey waxaan ku waalin lahay inay wadankooda ku imaansadaan shaqo ka raadsadaan meeshooda wax ku bartaan dhulkoodana ku noolaadaan meel uga fiican male ma fahamta waxaa hubanti ah in dhallinyarada ka dawarsada waddooyinka waaweyn ee magaalada baris ee dalka faransiiska ay u baahan yihiin taageerada bulshada soomaalida ah ee ku nool dalkaasi iyo tan dowladda soomaaliya si ay mar uun uga baxaan nolosha adag ee ay wajahayaan waxaase xusid mudan in laftoodu dhallinyaradan aysan jeclaan lahayn dhallinyarada kale ee soomaalida ee ku nool dalkii hooyo in ay ku noolaadaan mid lamid a tan ay hadda ku sugan yihiin waa kan mar kale mid kamid a dhallinyaradaasi oo fariin u diraya kuwa ku nool dalkii hooyo ee ku haminaya qurbaha waanuu dhalinyartaa waxaan jeedi lahaa hadday codkaygana maqlayaan inaanu yurub waxba oolin annagiibaa waxaan kur taayadii la yaabano i bixiyo badwaayada haynaa oo inaan iskaga soo noqonno aan ilaahay horta nabadqab nagu geeyo waddankayaga idinkana waxaan igula talinaynaa niyow annagiibaa yaabanaya saxaaranaa soo marana yurubna hamigiina ka saara waddankaa saddexda waqti ku helayseen ee waxaan kuri tolkii iyo qaraabada iyo meel kastaaba waxaan kuri nila joogto iska jooga maanta haddaan halkaa ku dhimano cidna aasasa ma jirto cid noo gurmanaysa ma jirto ayarunba waxaan kuri talaagad lagugu ridayo aakhiraa lagu diraya dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii labaad ee barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka faransiiska iyo dhibaatooyinka ka haysta dhanka sharciga intaan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaaga xuseen dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gebagabada idaacadda caawiya dunida ayaynu maraynahay markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka xasan aadan samatar iyo weliba heesta beledweyn bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baadho igu beedilaasho u buseelay maabaran erayaday maxamed ibraahim warsame hadraawi codka xasan aadan samatar iyo weliba laxankii cabdikariin faarax qaari cabdikariin jiir heestaasaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida oo halkan u idinkala socodsiinaya anigo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
bishoy sidee tahay aniga iyo geerlula